subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa stuudiyaha v o eda ee washington waa arbaca bisha noofembar waa afar sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka odhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o w somaali com afrikada bari saacaddu lixdii iyo barhkii subaxnimo ayay tilmaamaysaa idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur dhegaystayaal gebi ahaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaannu idinku haynaa wararkii ugu dambeeyey warbixinno iyo falanqayno la xidhiidha doorashadii maraykanka ee shalayto ka dhacday dalka maraykanka islamarkaana ilaa hadda ay tirinteedu socoto qofka maraykanka madaxweynaha uu ordaya shuruudaha ugu horreeya laga rabo waa inuu qofku ku dhasho dalka maraykanka da'diisuna waa inaanay ka yaraanin shan iyo soddon jir maalinta caleemasaarka iyo dhaarta afar iyo tobankii sannadood ee u dambeeyeyna waa inuu deganaa dalka maraykanka
dhegaystayaal waxaa kaleoo naga xusuusina in idaacaddeenna saako ay socon doonto muddo hal saaca in ka badan idaacadihii hore ee subaxnimo aad nooga barateen oo awal hore ahayd soddon daqiiqo maantase waxaannu hawada ku jiri doonaa saacad kaamila marka horese warkii dunida waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan
tartanka doorashada madaxtinimo ee u dhexeeya madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore jo biden oo ka kala socda labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa hadda meel adag maraya gobollo dhowrah ayaa durwabo natiijadooda soo baxday inkastoo ay yihiin gobolladii horey loogu kala tirinayey labada xisbi gobollada isha aadka loogu hayo ayaa ah gobollada ohio arizona north carolina iyo bensylvania faahfaahinta doorashadana waxaad ku dhegaysan doontaan qaybaha kale ee idaacaddayada saakiya caalamka booliiska dalka astriya ayaa weeraray siddeed iyo toban dhisme islamarkaana soo xidhay afar iyo toban qof talaadadii shalay booliiska ayaa doonaya dad laga yaabo inay wax la maleegeen xagjirihii toogashada ku dilay afar qof islamarkaasna dhaawacay labiyo labaatan kale weerar ka dhacay bartamaha magaalada vienna ee xarunta dalka astriya ninkii weerarka geystay ayaa waxaa dilay booliiska daqiiqada kadib markii uu rasaas ku furay baarar ay dad ka buuxeen isniintii ninkan ayaa horey loo xidhay jeelkana laga soo daayey muddo sannad ka yar ka hor intii uuna weerarka geysan magaciisa ayaa booliisku uu ku sheegay kujtiim fejisulai oo labaatan jir ahaa kaasuu haystay dhalashada dalka north macedonia booliiska dalka switzerlan ayaa isna xidhay laba nin talaadadii shalay labada nin ayaa lagu qabtay meel u dhow magaalada siurikh baadhis lagu eegayo inay xidhiir la lahaayeen ninkii vienna weerarka ka geystay aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo warkii dunidaynala socodsiinayay halkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa v o we washington laanta af soomaaliga ee v o e qodobada aynu maanta ama warbixin aanu idinku hayna guud ahaan waxay la xidhiidhaan doorashada maraykanka ee shalayto dalkan maraykanka ka qabsoontay ilaa haddana ay tirinteedii socoto aynu ku horeyne sidii aad warkaba ku maqlayseen waxaa dalka maraykanka la sugayaa natiijada doorashada oo si adag loogu burotamay dadka maraykanka ee codadkooda dhiibtay in ay kala doortaan madaxweynaha haatan xilka haya donald trump oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga oo doonaya afar sannadood oo kale in uu xilka sii hayo iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore musharaxa xisbiga dimuqraadiga jo biden oo kasoo jeeda xisbigaasi dimuqraadiga haddaba wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ee gobolka minnesota oo gobolka ay soomaalida ugu badan dalka maraykanka ku nooshahay waxaa inoo haya wariyaha v o eda maxamuud mascade oo goordhaweyto u waramay maxamed colaad xasan
maxamed colaad xasan aad iyo aad baad u mahadsan tahay gobolka minnesota dad aada u badan oo soomaali ah ayaa ka tartamayey kuwa waxay ahaayeen kuwo xilal hayay markii hore oo dib loo dooranayay kuwana waxay ahaayeen kuwo cusub oo hadda xilalka ay u tartamayaan ay ugu horreysay ilhaan cumar golaha congaresska ay u tartamaysay dib ayaa loo doortay mar kale caawa hodan xasan iyo maxamuud nuur oo golaha aqalka hoose ee gobolka minnesota iyaguna labadii sane ee lasoo dhaafay fadhiyey ayaa iyagana caawa mar kale dib loo doortay waxaa xusid mudan aqalka sanadka ee gobolka minnesota sanadkan laba qof oo dhalinyaro ah oo waddanka maraykanka ku dhashay oo wiilay gabadh ah inay u kala tartamayeen laba magaalo oo gobolka minnesota ku taala waxaa isagu goor dhoweyd la xaqiijiyey inuu ku guulaystay qofkii ugu horreeyey ee soomaaliya ee aqalkaasi ka mid noqdana noqday cumar faatax iyadoo weli gabadha soomaalida ee la yihahdo sahre odowaa tartankii ay ku jirto weli aan lagu dhawaaqin cidda ku guulaysanaysa laakiin waxay noqon doontaa saacadaha soo socda in la ogaado waxaa hadda ila jooga colaadow cumar faatax oo dadweyne aada u fara badan oo soomaali ah iyo kuwa aan soomaali ahaynba halkan ay la joogaan oo ay la dabaaldegayaan farxaddiisa cumar bal marka hore iiga waran maxaad dareemaysaa farxaddaadan iyo inaad noqoto qofkii ugu horreeya soomaaliya ee aqalka sanadka ka mid noqda
acawa aada baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay inaan noqdo qofkii ugu horeeyay ee soomaali ah ee ka mid noqdo cakulka sare minnesota waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadkii ii codeeyey iyo tiamkii la shaqeeyey in the selection
aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cumar faatax oo dabcan sida aad ka dareemayso codkiisa ay farxad aada u weyn ee ka muuqatay colaada waxaa iyaduna haatan dhinaca iga taagan naadiya oo iyadu ka mid ah dadka soomaaliyeed ee gobolka minnesota laga doortay oo waxa ay ka mid tahay golaha deegaanka ee magaalada minneapolis aan idhahday magaalada st louis park naadiya dabcan waxay ka mid ahay dadkii la shaqaynayay ee dhalinyarada ahaa cumar faatax inuu guulaystana kasoo shaqeeyey iyo warran naadiya sideed u arkaysaa wiil dhalinyaro ah oo soomaali ah oo da-aadaada ah oo waddanka maraykanka ku dhashay inuu aqalka sanadka maraykanka ku biiro aad i adaa u faraxsanahay waxay tusaysaa inay dhalinyarada isku soo imaaneyso mustaqbalkayna dhisayno oo dadka maxaa laha maraykanka inayna maqlaano oo xaqayna u codeyno we fight for our rights you know aad i adaa u faraxsanahay ani midkayga wuu i caawiyey marka ani tartamayey cumar wuu i caawiyey hadda maanta usoo baxay waana caawiyey aad i adaa ugu faraxsanahay labadayna ku guulaysanay dhalinyaro aada u da-yar baa tihiin isagaa guulaystay hadda adigu hore aad usoo guulaysatay waddanka maraykanka waxaa la yidhahdaa dhalinyaradu inta badan kaalintii laga rabay kama soo dhalaalaan maxay arrintani ka sheegaysaa dhalinyarada arrinta waxay tusaysaa mustaq mustaqbal fiicanna haysano maxaa lahay weli aa shaqaysanoono noloshaan hadda oo intay waalidiinteena intay ku joogsadeen anaka kasoo qabanoono ah sii aa sii wadoono mogtahay is what we call finishing the race you know maxaa lahay tartankaa dhamaystireyna ha so hadda weli waa dhalinyaro badana hadda cararayso gabarta saaro abaayaa meesha kala tartamayso saaro oo dhawo cararayso ayadana rajo fiicanay haysataa mogtahay so aad iyo aad u faraxsanaha dhalinyaradeenaan isku soo baxoono isku kiilnoono isgarab istaagoono aad baa umahadsan tahay taasi waxay ahayd naadiya colaado marka sidaas ayaa dadka soomaalida ee caawa halkan jooga yihiin dhammaan dad u faraxsan waxaana aada iyo aad dadku ay u danaynayaan in kuraastii soomaalidu ay gobolkan ku lahayd uu mid kale oo dheeraadihi kusoo darsoomay iyo weliba golo hor leh oo ijaaliyadda soomaaliyed ee gobolka minnesota ka mid noqonayaan aad baad umahadsan tahay maxamuud wixii kusoo kordha doorashadan iyo natiijooyinka gobolkana idaacadaheena dambe ayaad xoog badan naga sii doontaa aad baad umahadsan tahay adigaa mudan colaad waa sidaasi uu sheegay maxamed colaad xasan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa lixdii iyo siddeed iyo soddon daqiiqo oo subaxnimo waxaanu hawada ku jiri doonaa ilaa toddobada iyo barhka subaxnimo xilliga geeska afrika saacaddu haatan dhinaca maraykankana magaaladan washington waa tobankii iyo barhkii oo ay sagaal daqiiqo dhaaftay weli waxaa socda tirinta codadka doorashadii dhinaca dalka maraykanka marka la eego maanta ka qabsoontay waxaynu haddana eegaynaa gobolka ohio oo ah gobolka labaad ee ay soomaalidu ku badan yihiin dalkan maraykanka islamarkaana gobolka ohio marka la eego doorashooyinka casriga ah ee maraykanka waxaa la xusaa in madaxweyne aan ku guulaysan codadka gobolka ohio aanu weli noqon madaxweyne balse madaxweynaha hela gobolka ohio uu ku guulaysto madaxtinimada si gaaban haddii aynu nidhaahnana ohio waxay ka mid tahay gobolada go-aamiya codadka doorashada madaxtinimada ee dalkan maraykanka wariyaha v o wda cabdikaafi yuusuf aadan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ah ee gobolkaasi inoo haya
gobolkaani ohaayo waxa uu ka mid yahay meelaha sida gaarka a isha loogu hayo isla markaasina la aaminsan yahay ciddii ku guulaysata inay noqonayso madaxweynaha waddankaani bashiir axmed taajir waa wariye ka tirsan telefishinka qaranka islamarkaasina ka howlgala magaaladani colombos ohio waxa uu si dhow ula socday doorashada gobolkaani ohio iyo guud ahaanba maraykanka waxaan wax ka weydiiyey bal meesha ay doorashadu marayso
run ahaantii waa xilli hore in la dhaho sidaas ayay tahay ama sidaas ayay u muuqataa cabdishakuur cali waxa uu ka mid ahaa soomaalidii isku soo baxday islamarkaasina codkeeda dhiibatay wuxuu iga waramayaa ciddii uu codeeyey iyo dareenkiisa waan ku faraxsanahay inaan maanta codeeyo oo last day ah oo ishaga waa codeeyey marka aniga waxaan codeeyey xisbiga republicanka oo aan taageersanahay aan aaminsanahayn inuu awood u faa'iido badan yahay communitigayga iyo dhan kasta cabdishakuur maxaad ku dooratay xisbiga jamhuuriga ah maxay tahay sababaha aad ugu codaysay oo ku dooratay oo aad ku qanciyey adiga aniga waxay tahay middaa uhadasay less regulation sharciyadooda yar isheeg waxyaala badan oo lagu fududaynahayo waxaa kaloo ku doortay camal oo kale waxyaala badan ay dhaqaalaha hadda ay hor kor u qaadeen oo aad meel fiican joogay before koronaha ka hor cabdikaafi yuusuf aadan v o a colombos ohio weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda subaxnimo ee v o a washington sidoo kalena meelaha ay dadka soomaalida maraykanka ay codadkooda ka dhiibteen waxaa ka mida waqooyiga gobolka virginia ee duleedka magaalada caasimadda ah ee washington qaar ka mida dadkii shalayto codadkooda dhiibtay waxaa magaalooyinka alexandria iyo fairfax kula kulmay wariyahayaga nuur xasan nuur
waxaan hadda soo gaaray xarunta fairfax government center oo ka mid ah goobaha ay dadka ku nool waqooyiga virginia codadkooda ka dhiibanayeen maanta doorashada madaxtinimada maraykanka soomaali aan sidaas u badnayn ayaan ku arkay waxaana ka mid ah wiilka dhallinyarada ah magacaada ku bilo marka hore walaal magacayga waa cabdulqaadir axmed cusmaan oo ku magac dheer bakar cabdiqaadir axmed cusmaan bakar waa mahadsan tahay cabdiqaadir inkastoo aan goordhow imid qaybtan oo meelo kale soo maray waxaa mooday in safaf dhaadheer aysan jirin maanta maaragtay waqooyiga virginia marka adiga ma mar dhawaad timid mise saf dheeraa soo gashay walaal aniga saf dheer ma aanan gelin waxaan ka foodgaraynaynaa fairfax government center markaan imaaday leenka dadka actually saddex iyo afar qofood baa iga horreysay keliya markaan saa u tegay horey baa la iga qaabilay waana la i siiyey warqaddii aan ku foodgarayn lahaa horey ayaan ka foodgareeyey waayahay marka maadaama aad soo codaysay maxaad dareemaysaa hadda sababta aad u soo baxday aad u codaysana waa maxay walaal shucuurteeda aad bay u weyn tahay maanta maa maalin farxad la waaye maxaa yeelay sida aad ka warqabto ninka madaxweynaha noo ah afartii sano oo lasoo dhaafay waddankan aad buu u kala qaybiyey haddii mataqaanaa ay noqoto diin ahaan haddii ay noqoto mataqaanaa dadkii dhexdeedii ama mataqaanaa racismka aad buu ugu bata waddankan sidii madowgii iyo dadka minoritiga oo aad loo ataagaraynayo oo ama mataqaanaa la abaarsanayo meel walba ay joogaanba marka inaan ninkan uu maanta uu ka baxo oo ama mataqaanaa ii sheeg oo aan u vood aad garayno ayaan meeshaan ugu soo baxnay
waa mahadsan tahay dhallinyaro kalea halkan joogta oo weliba caruur ay la socdaan iyo gabarh wiilka ayaan ku hormari doonaa walaal marka hore magacaa magacayga waxaa waaye cabdulaahi axmed haaruun cabdulahi axmed haarun waa mahadsan tahay waxaad ka mid tahay dabcan dadka codaynaya ka codaynaya xarunta fairfax government center marka ma saf dheeraad gashay mise maaragtay haddaad timi mardha waa imaaday waa boodgareeyey bad safka ma dheereen easy ahayd waa u tartiibinay markii aa gelaysidna waxaa waaye caadi wax walba nadiifi ahaayeen tartiibi ahaayeen covid friendly ahayd so dhib badan ma lahayn maanta adig yaa u codays ani waxaa u codeeyey joseph biden iyo camela harris maxay tahay isleedahay sababta aad uga codaynaysaan waxaa u codaynaynaa because ayaga waxay ka hadlayaan sida wadanka loo dadka soo loo soo dhaweeyo dadka immigrantka ah soo loo soo dhaweeyo iyo sida oo adduunyada oo maraykanka loo hagaajiyo bad dhinaca kale markaa fihiisada dhinaca republica waxay ka hadlooyaan lacagta iyo lacagta dadka lacagta badan leh so waxay rabaan inay wadanka dictatorship ka dhigaan dhinka kuwa kalena waxay rabaan inay soo dhaweeyaan dadka inay wadanka hagaajiyaan inay horumarisna geliyaan marka maxaa isbeddel ah oo aad isleedahay codkaada waa uu keeni karaa codka aad dhiibtay waxaa isbedelooyo democratic bartiga waxay bilaabeen inay dadka dhegaystaan especially dadka oo madooga oo waddankan degan oo soomaalida ku jirto inay dhegaystaanay rabaan inay police violenceka ka hadlaanay rabaan especially stateka oo oo virginia waxay rabaan inay ka hadlaan dadka oo madooga sida xabsiga loogu soo bixiyo sida loo shaqo loo siiyo iyo especially markii la arko lacagta iyo collegeka lagu aado dadka oo lacagta lahayn sida lacag loogu dhiibo oo ilmahooda education ku helaan
cabdulaahi axmed haaruun aad iyo aadaad umahadsan tahay caruur yaryaraa kula socotay ma adigaa dhalay aniga ma dhalin saddexdan wiil walaalahayaa dhalay waxaa la dhahaa maxamed cadnaan iyo caadil waxaa kale oo nala joogo hadda nagu soo biirtay walaal marka hore magaca sagal axmed haaruun ma markii kugu horreysay oo aad codkaada ka dhibanayso doorasho madaxtinimo maraykanka ha markii ugu horeysa waay twenty sixteenkii aa sirisa noqday so markii ugu horeysa waay so waayahay marka maxaad dareemaysaa maadaama aad markii ugu horreysa codays maanta waxaan dareemayaa free like free to free like maxaa la dhahaa yes xoriyad waa tahay dhegeystayaal ugu dambeyntii waxaan soo gaaray magaalada anandel ka mid ah magaalooyinka waqooyiga virginia oo aan kula kulmay gabadh dhalinyaro ah oo aad maanta codaysay iyada ayaan jeclahay inaan magaceeda marka hore weydiiyo magacayga waxaa la yidhaha nuure axmed weris maanta waxaan ka codeeyey gobolka virginia magaalada anadel waayahay nuura marka doorashadan ahamiyad ceynkee ah ayay ku leedahay
aniga si gaar horta waxay leedahay waxaan ka yimi hargeysa oo waxaan soo inaan codeeyo qofku markuu maraykan yahu dhalasho maraykana haysto maaha dhalashada inaad marka lagu siiyo la bakaysho ood meel la fadhiisato waa inaad ka fikirtaa inaad wadanka cod siiso dadka oo qofkaa tartamaya inaad dee codkaaga dhiibato waxaan ahay dadka diaasbaraha ee wadanka ka guuray ee ku noqday wadankoodii hooyo waqti badanna soo deganaa laakiin de ahmiyadda ugu weynaan hadda u imi inaan codkayga dhiibto oon foodgareeyaan u imi taasi waxay ahayd nuure axmed waris oo aan kula kulmay magaalada anandel ee gobolka virginia waxay ugu dambeysay afar qof oo soomaali ah oo soomaali maraykan ah oo aan maanta kula kulmay meelo kala duwan oo ka mid ah waqooyiga virginia iyaga oo cododkooda dhiibanaya aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinayey gobolka virginia iyo sidii ay dadku u codeynayeen gaar ahaan dadka soomaalida ee degan gobolka virginia halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee v o w washington waxaa dhegaystayaal naga xasuusinah in goor dhoweyd ay soo xidhmeen badi goobihii codbixinta ee gobolada galbeedka dhexe iyo weliba bariga dalka maraykanka iyada oo haatan la sheegayay in gobolada intooda badanna ay haatan soo xidhmeen goobihii ay dadku ka codeynayeen weli waxaa socoto tirinta codadka haddii ay soo baxdo natiijadu intaanu hawada ku jirno halkan ayaad kala socon doontaan hase ahaatee haddii kale waxaad kala socon doontaan idaacadaheena soo socda ee ay u soo horeyso idaacadda kowda iyo barhka duhurnimo hawada soo geli doonta washington ayaad nagala socotaan waxaa jira sababo badan oo ay dadka maraykanku u codeeyaan iyada oo qof waliba uu doonayo amaba uu codkiisa siinayo qofka uu taabacsan yahay amaba mabda ahaan uu ku raacsan yahay doorashada maraykanka waxaa marka la eego nidaamka doorashooyinka kale ee dimuqraadiga ah ee dunida ay kaga duwan tahay hanaanka codadka urursan ee gobolada ee loo yaqaano electoral college wariyaha v o eda xuseen barre aadan ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya doorashada maraykanka ayaa ah mid mar walba xiise gooni a wadata iyada oo qofka ku guulaystaa uu maamuli doono dhaqaalaha iyo awoodda militari ee ugu weyn caalamka haddaba maxay yihiin shuruudaha ku xidhan qofka raba in uu madaxweynenimada maraykanka u tartamo maxayse doorashada maraykanku uga duwan tahay doorashooyinka kale ee caalamka faahfaahinta arrimahaas iyo guud ahaan marxaladaha taariikhiga ah ee hanaanka doorashada maraykanka uu soo maray waxaa inoo faahfaahinaya maxamed maxamuud cabdilaahi oo shiine ku magac dheer ahna aqoon-yahan ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka qofka maraykanka madaxweynaha u ordaya shuruudaha ugu horeeya laga rabo waa inuu qofku ku dhasho dalka maraykanka da-diisuna waa inaanay ka yaraanin shan iyo soddon jir maalinta caleemasaarka iyo dhaarta afar iyo tobankii sannadood ee u dambeeyena waa inuu deganaa dalka maraykanka doorashada maraykanku waxa ay dhacdaa bisha noofembar talaadada ugu soo horeysa ayaa doorashada la galaa waxaa madaxweynahaasi la go-aamiyaa oo la isku raacaa inuu yahay qofkii codkaa helay bisha disembar isniinta ugu soo horeysa ayaa ay electoral collegesku u codeeyaan oyna aqbalaan natiijadii doorashada kasoo baxday kongareska maraykankuna wuxuu ansixiyaa bisha janawari horaanteeda madaxweynaha muddo xileedkiisu waxa ay bilaabmantaa maalinta caleemasaarka iyo dhaarta haddaba waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu kaga duwan yahay doorashooyinka kale ee adduunka ka dhaca doorashada maraykanka waxaa doorta madaxweynaha electrocollegka electrocollegku waxay ka kooban yihiin shan boqol iyo soddon iyo sideed xubnood electrocollegkaasi waa nidaam lagu heshiiyey muddo laba boqol oo sannadood ka badan ka hor qiyaastii wakhtigii la qorayay constitutionka maraykanka oo ku aadanayd kii ama wakhtigaasi oo ay dood badani ka dhacday doodaasi oo ku salaysnayd in madaxweynaha dadku toos usoo doortaan iyo in madaxweynaha ay doortaan baarlamaanka wadanka aqalka sare odayaasha ee sanadka loo yaqaano iyo aqalka wakiilada kadib waxaa la isku raacay in labada nidaam la isku daro nidaamkan markaa electrocollegku waa tirada laga doorto gobol kasta oo maraykanka ku yaala ee aqalka sare iyo aqalka hoose tirada u aada gobol kasta ayaa qofka cododka ugu badan gobolkaasi hela baa wuxuu qaadanayaa tirada electrocollegka ee gobolkaasi uu leeyahay waxaa jiri jiray oo hore uga dhacay dalka maraykanka bilowgii tartamadii ugu horeysay ee doorashada madaxweynaha wixii ku horeeyey kun iyo sideed boqol in labada nin ama qof ee madaxweynaha ku tartamayay ka tirada electrocollegka ugu badan helaayay uu madaxweynaha noqonayay ka kalena uu ku-xigeenka noqonayay taasi waxay keentay khilaaf badan kun iyo sideed boqol oo ay tartamayeen laba nin oo la odhan jiray erenbord iyo thomas jefferson muddadaa kadib waxaa laga bedelay nidaamkii waxaana la go-aamiyey in electrocollegska ay u codeeyaan madaxweynahana mar madaxweyne ku-xigeenkana mar muddo kadibna madaxweynuhu iyo madaxweyne ku-xigeenku waxay noqdeen bakage wada socda oo uu madaxweynuhu soo dooranayo qofka ranimeydkiisa noqonaya haddaba sida aynu ka warqabno taariikhda maraykanka ee electrocollegka waxaa dhacday muddo afar jeer ah in oo kasoo bilaabanaysay kun sideed boqol toddobaatan iyo lixdii iyo kun sideed boqol sideed iyo sideetankii labadii kun iyo labadii kun iyo lix iyo tobankii in qofka hela tirada ugu badan ee codadka dalka ee dadka codadkooda in uu waayo doorashada afartan jeer ayay dhacday wax ka yar boqolkiiba saddex oo uu helo qofka electrocollegska helaa taasi waxay keentay su-aal ah in electrocollegska dib loogu noqdo ilaa hadda way socotaa sidii looga fikiri lahaa ee wax looga bedeli lahaa doorashada madaxweynaha maraykanka ee sanadkan labada kun iyo labaatanka ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah kuwii ugu xamaasadda iyo xiisaha badnaa waxaana doorashadani ay ku soo aadaysaa iyada oo dalka maraykanka ay soo wajaheen caqabado kala duwan haddaba maxay yihiin arrimaha ay codbixiyayaasha maraykanku ay ku kala xulanayaan musharaxiinta u tartamaysa madaxtinimada maxayse yihiin arrimaha ay codbixiyayaashu sanadkan ahamiyadda siinayaan waxaa arrintaasi faahfaahinaya mustafa martin maxamed oo ah aqoon-yahan u dhuundaloola arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka marka hore waa inaan ogaano dalkan maraykanka hadda waxaa ka dhacay waxyaabo badan oon hore uga dhici jirin gaar ahaan arrintan la xidhiidha coronavirus oo runtii taabatay xaggii ganacsiga xaggii wada noolaanshaha iyo xaggii macaamilka guud ee socdaalka adduunka oo dhan gaar ahaan sii dhabarjabisay ganacsiyada qaar gaar ahaan marka loo eego xaggii dalxiiska iyo xaggii hudheelada waxaan layihahda hospitality amba hudheela ha noqdo amba gobolada qaar dalxiiska loo tegi jiray iyo diyaaradihii u bixi jirayba ha noqdo marka horta arrintan waa qeybta ugu weyn ee xagga caafimaadka hadda lasoo gudbanaatay dalka maraykanka wax weyna ka taaban karta sidii wax loo doorto marka guud ahaan horta arrinta dadku ay ku codaynayaan ta ugu koowaad waa dhaqaalaha ta labaad waa caafimaadka ta saddexaad waa maxakabadda iyo ciddii la keenayo ta afraad waa coronavirus ta shanaad waa karaamkii ka dhexdheciyay dadka madowga iyo cadaanka ta lixaad waa arrimaha dibadda ta toddobaad waxay noqonaysaa gan control sidii loo yarayn lahaa hubka la iibinaya maraykanka dhex yaala ta sideedaad waxay noqonaysaa arrinta wada noolashaha dadka kala jaadka ee wadanka wada degan ta sideedaad waxay noqonaysaa hayaamidda iyo xaggii la xidhiidha imaatinka wadanka ta sagaalaad waxay noqonaysaa adigu income gaabka u dhexeeya dadka dhaqaalaha soo gala tobnaad waxay noqonaysaa markaa arrinta la xidhiidha xagga wedarka ta ugu dambeysana waxay noqonaysaa abortionka oo ah dumarku ma iska soo ridi karaan ilmaha marka intaa weeye horta runtii waxa wax lagu kala dooranayaa kasikow gudaha dalka maraykanka waxaa doorashada madaxweynaha maraykanku ay saameyn ku leedahay siyaasadda caalamka iyadoo oo dunidu ay si weyn isha ugu hayso tartanka doorashada waxaana sababta arrintaasi ka dambaysa inoo sharaxaya mustaf bashiir goobdoon oo ah aqoon-yahan ku sugan dalka switzerland doorashada madaxweynaha dalka maraykanka ayaa ah mid loo wada dhegtaagayo oo saameyn baaxad weyn leh ku leh guud ahaan caalamka maraykanku waa dal dhinacyada dhaqaalaha xuduudda militariga iyo siyaasaddaba ugu horeeya adduunka maraykanku waa quwadda loolan ugu jirta in aan lala soo sinmin saameynta siyaasadeed oo ku leeyahay dunida ayaa maraykanka ka dhigaya in la wada daneeyo doorashada ka dhacaysa halkaa ee madaxweynaha saameynta dhaqaale ay ku leeyihiin ganacsiga caalamka iyo waxsoo saarka guud waa dowlad saameyn ku leh dehbixinta gargaarka dunida dhiban ama saboolka ah siiba kuwa qaxu ka jiro waa dowlad loolan iyo tartan kula jirta dowladaha shiinaha iyo ruushka oo ah laba dowladood oo shuuci ah oo nidaamkan dimuqraadiyadda ay ku adag tahay oo xubin ugu saameynta badan golaha ammaanka ee qaramada midoobay meelaha sida gaarka ah looga xiisaynayo doorashada maraykanka islamarkaana saameynta ugu badan laga dareemo ayaa waxaa ka mid ah qaaradda afrika iyo guud ahaan dunida saddexaad halkaas oo ay siyaasadaha maraykanka iyo taageeradiisuba ay wax badan ka bedeli karto sida uu faahfaahinayo cabdicasiis saalax cumar oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda dhowaanna kasoo laabtay socdaal uu kusoo maray afrika iyo bariga dhexe qadiyadaha inta badan dadku ka doodayaan ee saameynta tooska ah ku leh wadanada africa waxa weeyaan isweydiiyaan dadku inta badan madaxweynaha soo bixi doona muxuu ka yeeli doonaa qadiyadaha africa ka jira ee maanta dhibka weyn ku haya wadanada africa sida matalan maaragtay kooxaha mitidka ah iyo qolyaha dadka tahriibiya ee gobolada gaar ahaan saaxil iyo koonfurta lama degaanka ee saxaraha dadka hubka tahriibiya muhaajiriinta tahriibiya maxauu ka yeeli doonaa madaxweynaha dambe sidoo kale wadanka somalia oo la daalaadhacaysa maaragtay sidii ay u noqon lahayd dowlad federaala oo si buuxda u shaqaysa taas oo maaragtay ay caqabad ku tahay kooxdan al-shabaab ee mitidka ah iyadoo iminka ay horjoogaan ciidamo shisheeye oo maraykankuna uu taageero muxuu ka yeeli doonaa madaxweynaha dambe etoobiya sidoo kale oo ah xaliif ama wadan uu aad mado maraykanku u taageero oo hadda qadiyadii ay kala dhexayso wadanka masar iyo suudan oo ku saabsan biyo xidheenka wadano kaloo shisheeya oo iyaguna aada maalgelin ugu sameeya qaaradda africa si ay saameyn ugu yeeshaan sida shiinaha turkiga imaaraadka oo kale sidee buu maaragta ka yeeli doonaa barnaamijkiisu muxuu yahay arrimahaas ayaa ugu badan waxyaabaha ay dadku inta badan falanqeeyaan runtiina waxaad moodaa dadka qaarkood africa markaad joogto meelaha qaar maaragtay aad arkayso inayba aada ugala socod badan yihiin dadka gudaha maraykanka degan inay aada ugala socdaan guud ahaan doorashooyinka maraykanka ayaa taariikhiyan ku suntan inay yihiin kuwo boqolaalkii sano ee lasoo dhaafay u dhacay si hufan islamarkaana awoodda iyo talada loola kala wareegay hannaan nabdoon iyada oo wixii muran ah ee ka dhashana lagu xaliyo hab ku salaysan garsoorka oo go-aankiisa lagu kala baxo mahadsaned xuseen barre aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay weli waxaad dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a idaacaddii saaka iyo caalamka ayaanu bartanka kaga jirnaa dhinaca kale labada xisbi ee ku baratamaya awoodda dalkan ee xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga ayaa dadka maraykanku ay ku doortaan fikirkooda siyaasadeed iyo mabaadiida ay ku kala duwan yihiin warbixinta kala duwanaanshaha siyaasadeed ee labada xisbi waxaa inoo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere
inta aynaan gudagelin aidiyolojiyada amaba aragtida ay ku shaqeeyaan labada xisbiya ugu waaweyn siyaasadda maraykanka bal aynu horta dib ugu yaro noqonno taariikhdii aasaaskooda waa kan garyaqaan ismaaciil maxamed oo bartay sharciga iyo culuumta siyaasadda kana howlgala gobolka ohio ee dalka maraykanka maasha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dalkan runtii laba xisbi baa ka jira saa ula socotiin xisbiga oo jamhuuriga mise la dhaho republican iyo xisbiga dimuqraadiga oo la dhaho dimuqraadiga democrat xisbiga dimuqraadiga runtii waxaa la aasaasay kun sideed boqol labaatan iyo sideedii waxaana aasaasay andrew johnson andrew jackson iyo martin van buren xisbiga jamhuuriga mise republicaankana waxaa la aasay kun sideed boqol konton iyo afartii isagana waxaa aasaasay waxay ahaayeen hamilton iyobaa aasaasay waa aabayaashii dalka maraykan markiiba dalka la aasaasayey waxaa ka dhashay tafaraaruq runtii fakarkan wuxuu ahaa qaarba waxay aaminsanaayeen dowlad dhexe oo awood leh inuu dalka maamulo qaarna waxay aaminsanaayeen dowlado kala duwan oo yani gobolada in awood la siiyo oo sharcigan oo dhaho federalismka bay aaminsanaayeen fakaradaas marka baa dhaliyey siyaasadan kala baxday sida buwaagta taariikhdu ay qorayaan madaxweynihii ugu horreeya maraykanka george washington iyo dadka isaga la aragtidii hiima qabin in xisbiya la samaysto iyagoo ka cabsi qabay intaasi ay keenteen xubnaha xisbiyadaasi ay ku mashquulaan guulay ka keenaan kuwa iyaga ka soo horjeeda tamartooda oo dhanna ay ku lumiyaan sidii kuwa kale ay uga guulaysan lahaayeen halkii ay dadka wax uga qaban lahaayeen aad iyo aad waa runta runtii dalka maraykan madaxweynihii ugu horreeyey oo ahaa george washington ma ahayn midna republicana ma ahayn dimuqraadina ma ahayn runtii waktigaas